subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiis ah bisha diseembarna waa afar iyo labaatanna sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed samakaabi iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo shalay kulan kula qaatay dalka jabuuti madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada baraawe oo u diyaargaroobaysa doorashada kuraasta ee lagu wado in lagu qabto magaaladaasi oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed daban baraawe ay martigelin doonto ku dhowaad laba kun ilaa iyo saddex kun shacab ah annagana tan maamul ahaan runtii aad baan u diyaargarownay sida magaalada oo mana doorasho mana uu dhici laheeday
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo cabdulqaadir samakaab
madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa arbacadii gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka connericut miguel cordona u magacaabay inuu noqdo xokayiisa waxbarashada isagoo sheegay inuu yahay udoodo xoogan oo waxbarashada ee iskuullada dadweynaha ah kaasoo hogaamin kara wasaaradda iyo halganka loogu jiro waxbaridda ardayda iyadoo la ilaalinayo badqabkooda inta lagu jiro aafada coronavirus biden oo ka hadlay magaalada wilmington ee gobolka laga soo doorta ee delaware ayaa sheegay inay taasi samayn karaan haddii iskuullada degmooyinka bulshada iyo gobolada la siiyo wadiiqad cad oo lagu hagayo iyo dhaqaalaha aan hadda ku jirin miisaaniyadooda wuxuu intaasi ku daray in si ammaan ah wax loo baro ardayda iyadoo la dhowrayo badqabkooda ay u baahan tahay in la helo qof fahmi kara baahida loo qabo ka hortaga aafada si aysan uga sii darin sinaan la-aanta hanaanka waxbarashada ee uu sababay covid cordona oo shan iyo afartan sano jir ah ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyay ee kasoo jeeda bulshada latinoga kaasoo noqda xogayaha waxbarashada ee maraykanka haddii ay ansixiyaan golaha sanadka ee dalkan maraykanka sidoo kale cordona ayaa loo magacaabay madaxa waxbarashada ee gobolka connericut bilo ka hor dilaacii aafada covid sagaal iyo toban ee bishii maarch xubno ka tirsan bulshada isiidiyiinta waqooyi galbeed ee syriya ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cabsi ah kadib markii jabhadda islaamiga ee turkiga uu taageero kuwaasoo maamulo aagaasi ay soo rogeen xayiraad toddobaad soconaysa iyo soo xirxirid ka dhan ah dadka haysta diimaha laga tiro badan yahay ee magaalada afriin ololaha ka dhanka ah bulshada yasiidiyiinta ayaa bilowday horaantii bishan kadib markii qaraxyo ka dhacay xaafadaha yasiidiga ee boosfan iyo ba ee koonfurta magaalada afriin lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha jabhadda faylaq al-shaam oo ah xulufo ka tirsan fallaagada ku hoos shaqaysa talada jabhadda uu turkiga taageero ee n f l qaraxaasi kadib hogaamiyihii dhaawacmay ayaa loo qaaday cisbitaalka iyadoo kooxda xagjirinta ay go-doomiyeen xaafadda boosfan waxayna bandow ku soo rogeen dadka deegaanka iyagoo xabsiga u taxaabay in ka badan soddon ruux oo ka tirsan qowmiyadda yasiidiga ee aagaasi ku nool qareen barakaca ah oo ka tirsan qowmiyadda yasiidiga kaasoo sababa ammaan dartood u diiday in magaciisa la sheego ayaa v o e-da u sheegay in dadkii la xirxiray ay wajaheen tacdiyo ay ka mid yihiin jirdil iyo aflagaado iyadoo badi dadkaasi la sii daayay marka laga reebo haweenay xaaladeeda caafimaad ay liidatay taasoo ka mid ahay dadkii loo geystay jirdilka dhegaystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimona waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab oo warka caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shalay kulan kula qaatay magaalada jabuuti madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo booqasho howleed ku tegay dalka jabuuti kulanka labada mas-uul iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa magaalada jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha jabuuti wasiirka beeraha iyo xoolaha ee dalka jabuuti maxamed axmed cawaale iyo madax sare oo ka tirsan dowladda jabuuti iyadoo kolkiiba loo dhaqaajiyey xagga madaxtooyada madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ku qaabilay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada jabuuti madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdiga oo horkacayo kulanka ay yeesheen labada madaxweyne waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa ka mid a in xoogaa la dul maray dhacdooyinka ugu dambeeyey ee degmada iyo dadaalka jabuuti ay ugu jirto sii xoojinta nabadgelyada xasiloonida iyo koruqaadida horumarka degmada xooga wadahadaladu waxay ku saabsanaayeen sii xoojinta iskaashiga ay wadaagaan labada dhinac jabuuti iyo somalilan gaar ahaan dhinacyada horumarinta biyaha jidadka laamiyada iyo kubcinta isu socodka ganacsi ee xagga soodinta udhaxaysa jabuuti iyo somalilan wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa kulankaasi kadib u waramay saxaafadda isagoo ku hadlay afka faransiiska Le président de la République du Somaliland, Monsieur Moussa Bihi, donc, est venu à Djibouti dans le cadre des concertations.
madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi ayaa u yimid jabuuti kulan qaybka ah wadatashyada iyo wadashaqaynta caadiga wuxuu ahaa kulan muhiima oo la xidhiidha kaalmaynta xagga horumarka ee jabuuti ay ka geysanayso somalilan somaliland waxay u baahan tahay dabcan in jabuuti ay ka gacan qabato dhinacyo dhowra iyadoo jabuutina ay kolba ku taag doonta somalilan wixii ay awoodo ay taalkeeda u asmaxo waxaana ugu muhiimsan xagga biyaha iyadoo somalilan ay ka codsatay jabuuti khibradda xagga biyaha gaar ahaan arrimaha la xidhiidha fudaydinta biyogelinta magaalada hargeysa kulanka madaxweynayaasha jabuuti iyo somalilan waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda somalilan wakiilka somalilan u fadhiya jabuuti cabdifatax siciid axmed wasiirka arrimaha dibadda jabuuti wasiirka beeraha iyo xoolaha ee jabuuti maxamed axmed cawaale iyo wakiilka jabuuti u fadhiya somalilan xuseen cumar kawaaliye rabadaan muuse v o a jibuuti
maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay adkeeyeen arrimaha nabadgelyada magaalada si ay ugu diyaargaroobaan xaqiijinta amniga doorashada kuraasta lagu wado in lagu qabto magaaladaasi oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa lagu wadaa in qaar ka mid a kuraasta baarlamanka ee aqalka hoose ka soomaaliya lagu soo doorto magaalada oo sannadihii ugu dambeeya samaynaysa horumar ganacsi waxaa maamulka oo iminka aad u adkeeya ammaanka si doorashada halkaasi ka dhacaysa ay u noqoto mid nabadgeliya cumar sheekh cabdi oo ah guddoomiyaha degmada baraawe ayaa v o eda u sheegay in degmada iminka ay samaysay horumar dhowrkii sano ay uu gacanta ku haya maamulka koonfur galbeed amnigeeda ama informashnkeeda saxda markaan ku siiyo caasimad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aad iyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay shacabkii waxay u diyaar garoobeen ama ay u socdaan doorasho ay u socdaan maadaama baraawe ay martigelin doonto ku dhowaad laba kun ilaa iyo saddex kun shacab ah oo ay ka badnaan doonto maanta oo maanaa ay runtii u diyaar garoobeen diyaar garowgaasna waxaa suurtageliyay amnigeeda maanaa oo si wanaagsan ay u wanaagsan tahay annagana tan maamul ahaan runtii aad baan u diyaar garownay sida magaalada oo mana doorasho mana uu dhici laheeday baraa waa ka warheeda marti badan ayaa martigelisay waxaa lagu martigeliyey qolada barnaamijka foorumka runtii taasna waxay noo suurtagelay in maana wafdiya caalami noo imaadaan heer maana gudoomiye baarlamaan ilaa heer wasiiro ilaa heer xildhibaan federaal maamulka degmada ayaa qeexay inay diyaar garowga ay doorashada u galeen uu yahay mid weyn magaaladana iminka ay awood badan u leedahay inay maarayso xaddiga badan ee wafuudda imaan doona xilliga la shaaciyo goorta ay doorashadu ka dhacayso runtii baraawe way xamili kartaa ku dhowaad labaatan kun iyo wax ka badan way xamili doontaa runtii maana qof walba markuu maana dhiirigelin uu helo oo maana in caasimada rasmiga ee maana lagu doorto lix iyo labaatanka kuraas oo degmada baraawe annagana tan maamul ahaan hadda laba bilood iyo saddex bilood wixii ka horeeyay markaan annaga aan maqalnayn baraawe ayaa maana doorasho ka dhici doonta waxaan u diyaar garownay shacabka iyo maamulka iyo dhammaan amniga waxay u diyaar garoobeen siday maanaa loogu suurtagelin lahaa waanay suurtagali doontaa insha allahu tacaala dhinaca kale taliyaha saldhigga booliiska ee degmada baraawe cabdulqaadir aadan ayaa waxa uu tilmaamay in shacabka magaalada iyo booliisku ay iska kaashadaan arrimaha nabadgelyada sidaasi darteedna ay hadda sii labalaabayaan howlaha ammaanka ay hayaan baraawe wax dhibaata oo amni daraa kama dhacaan xabad xitaa kama dhex dhacdo ciidamadu ma ridaan cid kale ma rido wax dhibaata oo amni daraha magaalada kama jiraan bulshadu waxay u joogtaa u raaxaysataa si boqolkiiba boqola amniga degmaduna waa boqolkiiba boqol waa sii labalaabnay annagoo u diyaar garoobayna doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta aan qaabilayno dhaaxadooda iyo waxooda wada shaqaynta bulshada iyo booliiska iyo dhammaan hay-adaha amnigana waa boqolkiiba boqol oo isku duuban yihiin cabdulqaadir aadan taliyaha booliiska baraawe waxa uu tilmaamay in askarta ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose iminka ay yihiin kuwo ku filan haddii askar dheeraada ay u baahdaanna ay maamulka ku wargelin doonaan balse arrimaha ammaanka ay siinayaan muhiimadda ugu weyn
booliiska hadda joogana waa shaqada isagaaba gacanta ku haya oo ku filan yahay amniga gudaha istaraatiijiyad kale oo noo degsanna way jirtaa annaga iyo maaragtay maamulka naga sareeya iyo dhammaan qeybta gobolka iyo qeybta guud oo koonfur galbeed iyo taliska booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan marka amniga hornoo taala way taallaa arrimahaas waa arrimo amni oo ciidan oo hadda arrimahan faafinayna maha laakiin istaraatiijiyad boqolkiiba boqola ayaa nooga degsan waxaana ballan qaadaynaa inaan mas-uuliyiinta degmada baraawe imanaysa inaan amnigooda sugayno boqolkiiba boqol baraawe oo ah degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxay hadda caasimad u tahay maamulka koonfur galbeed inkasta uu hadda madaxweyne cabdilcasiis lafta gareen uu si kumeel gaara ugu shaqeeya magaalada baydhabo haddana waxaa magaalada loo qorsheeyay in lagu doorto kuraas badan oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee dowladda soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
hay-ad ka madax bannaan dowladda victoriya ee dalka austraeliya ayaa soo saartay warbixin ku saabsan baaritaan ay ku samaysay qaabkii xayiraadda deg dega ah loo saaray daara dhaadheer oo sagaal dabaq ka kooban oo ku yaala magaalada melbourne oo ay deganaayeen in ka badan saddex kun oo qoys oo soomaali u badan daarahaasi ayaa la xiray muddo afar iyo toban cisho ah horaantii bishii juulaay iyadoo aan lagu wargelinin xayiraadda la saarayo xiluu cudurka covid sagaal iyo toban si aad ah ugu faafay gobolka victoria gaar ahaan magaalada caasimada ah ee melbourne haddaba wariyaha v o a ibraahim cumar baafo ayaa arrintaasi ka waraystay madaxa hay-adda isku xirka jaaliyadda ee himilo cabdicasiis cabdi faarax oo la socday warbixintaasi
cabdicasiis cabdi faarax oo madax ka ah hay-adda isku xirka jaaliyadda ee la yidhaahdo himilo ayaan ka waraystay warbixintan nuxurkeeda baafo warbixintan oo muddaba la sugayey ayaa waxaa soo saaray xafiiska ombudsmanka oo ah xafiis dowladeed laakiinse ka madax bannaan dowladda oo baara cabashooyinka muwaadiniintu ay ka qabaan dowladda iyo hay-adaha dowladda warbixinta waxaa lagu sheegay in xayiraaddii deg dega ahayd ee lagu soo rogay dadkii deganaa saraha dhaadheer oo gaaraya saddex kun oo qof oo ay ku jiraan soomaali aada u tiro badan ay ahayd mid sharci darro ah isla markaasna sababtay in lagu tunto xuquuqdii ay lahaayeen dadka sarahaas degan oo aan loo aabiyeelin sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in go-aankii deg dega ahaa ee lagu xayiro dadkani ay ahayd mid siyaasadeed oo aysan ahayn mid ku salaysan talo caafimaad ama mid ka timid wasaaradaha caafimaadka iyadoo go-aankaasi lagu qaatay shir golo wasiir victoria marka warbixinta guud ahaan waxay ku saabsanayd xuquuqda iyo in ay ahayd xiritaankaas dadka sida deg dega loogu soo xayiray mid waafaqsan sharciga waddankan goormee la bilaabay cabdicasiis baaritaankan maxaase lagu ogaaday inuu qalad dhacay baaritaanka uu sameeyey xafiiskan ay madaxa ka tahay haweeneyda la yiraahdo debra glass ayaa wuxuu yimid kadib markii koox qareema ah ama garyaqaano ah ay u gudbiyeen dacwad ka dhan ah dowladda victoria oo ay ayagoo matalaya dadka sarahaas deganaa ay ku yiraahdeen waxaan u baahanay in dowladdu ka garbaxdo dadkaasi xafiiska ombudsmankana markaa baaritaan uu ku sameeyo sidii ay u dhacday arinta tan iyo xayiraadii dadka lagu soo roga dowladdu markay arkeen warbixintan ma ogolaadeen mise way ku gacan seedheen maanta markay warbixintan ay soo baxday dowladda victoria oo madaxa uu ka yahay daniel andrew runtii way diideen in ay ku xadgudbeen xuquuqda dadkaasi markaasi xayiraada deg dega ah la saaray wasiirka guryeenta rigid wayne ayaa sheegay in dowladiisu ay iska fogeyneyso warbixinta akhbaarta lagu soo saaray oo ah in dowladdu ay si sharci darro ah dadkaasi u xayirtay isagoo oo markaa ku andacoonaya in dowladdu aysan marnaba sharciga jebinin islamarkaasna ulajeedada dadkaasi loo xiray ee ahayd in la badbaadiyo naftooda islamarkaasna laga hortago cudurka covid nneteen-ka waxa uuna tibaaxay in ay ahayd tallaabadaasi mid lagu badbaadinayo badqabka shacabka victoria qoysaskii deganaa saraha dhaadheer sideebay u arkeen warbixintan markii ay soo baxday dadka iyagu degan sarahaasi dhaadheer oo ay saamaysay xayiraadaasi ayaa soo dhoweeyey warbixinta ay soo saartay debra glass waxa ayna ka dalbadeen dowladda in ay si buuxda u raaligeliso islamarkaasina ay qirato in ay xuquuqdoodii bini-aadan meel ooga dhacday xiritaankaasina uu ahaa mid sharci darro ah oo loogu xadgudbay xuquuqdoodii bini-aadan ugu dambeyn maxaa lagu soo gebagabeeyey warbixintan oo lagu soo koobay waxyaabaha warbixintani ay usoo jeedisay ama talooyinka ay usoo jeedisay dowladda waxaa ka mid ah in dowladda victoria ay siiso raaligelin buuxda dadkaasi ay ka qaaday xorriyadoodii dhaqdhaqaaq muddo afar iyo toban beri ah dowladda waa diiday sidii aan kuu sheegay baafo oo waxay tiri dowladdu sharci ma jabinin diiditaankaasi dhowrba waa ka dhalan kartaa oo inta badan wadamadan dee sida africa oo kale ma aha ama wadamada qaar markii dowladdu ay qirato in dadka qalad ay ka gagshay waxaa ka ratibmayo xuquuq ama magdhow oo gaaraya ilaa iyo boqolaal milyan oo dollar diidmadaasi iyo warbixintan soo baxday waxay hadda u badan tahay markaa in ay dowladda iyo qareenada u doodayo dadka kan oo si lacag la-aana ku shaqaynayo in ay isla tagaan maxkamadda sare ee wadankan si qareemadaasi markaasi ay ugu qasbaan dowladda in magdhab ay siiso dadkan isla markaasna ay siiso raaligelin iyada oo qiranaysa sida warbixinta ay sheegtay in ay ku xadgudubtay xuquuqdooda baniaadan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
bandhiga buugaagta boorame ayaa markii labaad lagu qabanaya magaalada boorame kaasoo noqonaya bandhigii buug ee sanadka laba kun iyo labaatanka lagu qabto magaalooyinka soomaalida xili sanadkan uu bandhigyadii buugaagta hareeyey xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaha v o e da ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noo soo diray bandhigga buugta boorama ee markii labaad lagu qabtay magaalada boorama ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen dhallinyaro badan oo jecel akhriska iyo qoraalka kuwaasi oo ka kala yimid meelo badan oo ka mid ah gobollada iyo wadamada soomaalidu degtay ee geeska afrika xarunta cilmi baadhista iyo tababarada ee xigma ayaa soo qabanqaabisay bandhigan sida uu v o e u sheegay madaxa xaruntaasi xigma doctor maxamed jaamac madar sideedaba xigma foundation iyo xarunteeda cilmi baadhista ayaa mar kastaba qabanqaabiya oo hirgeliya boorama buugfeer waxaanu nagu talagalnay sanad kastana inuu qabsoomo sanadkanna alxamdulilah waa sanadkii labaad sanadada badan haddii ilaahay idhaahdo aan noolnahayn waxaan ugu talagalnay wax sii socon doona oo de dadka naga dambeeya jiilka naga dambeeya ay sii wada doonaan sanadkan boorama buugfeer waxaa ku cusub daafurka iyo dhagaxdhigga madxafka iyo leybareeriga iyo conference hall aan ugu talagalnay in lagu qabto barnaamijyada caynkan oo kale ah mustaqbalka bandhigga buugta ee buurama waa mid u taagan dhiirigelinta dhallinyarada hal abuurka leh ee jecel qoraalka iyo akhriska sida uu mar kale tilmaamayo doctor madar dabcan horta bandhigan bugaagta boorama siduu magacu sheegay wuxuu taagan yahay in la dhiirigeliyo dhallinyarada dadka hal abuurka leh dadka qoraayaasha ah dadka suugaanyahanada ah inay helaan madal ay kusoo bandhigaan kartidooda iyo innovationkooga iyo imaginationkooga iyo wax kasta oo ay qoraan inay madashaas ay kusoo bandhigaan oo ay dadka la wadaagaan ayna noqoto madal isku xidha dhallinyarta aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo
sidoo kale bandhigyada buugta sida bandhigan buugta buurama oo kale waa qaar kulmiya bulsho badan oo soomaaliyeed oo ku kala nool dalalka soomaalidu degto waxaana ka abuurma faa'iidooyin ay ka mid yihiin isbarasho iyo isdhexgal ummadeed asalaamu calaykum magacaygu waa samatar cabdi cusmaan agaasimaha xarunta c t i d oo ah xarunta teknolojiyadda ee horumarka jabuuti sida dhalinyartaas oo dhan ama dadka qoraaga maskax maalka dadkaas kugu yimiday sidii network loo faaidi lahaa lisbaran lahaa lakala faaidi lahaa dadkan af soomaaliya ku hadlaya waa somaliland maaha soomaaliya etoobiya anu jabuutan ka socda marka dadka badan siday iskula kulmayaan ay fikirka iswadaarsanayaan sidii looga fikiro looga hadalo horumar waaraya waa macdanta ugu weyn ay la haysto waa wadanka saa sheegayseen haddaynu ka maqlay mas-uuliyiinta hadlayay waa boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyar dhalinyartaas iyagii baa hay-adda mustaqbalkan marka inay dadaalaan wax akhriyaan wax qoraan ay dadaalaan ay xirfadooda la soo baxaan ee shaqo iyo ama waxa abuurtaanba waataan ku dhiirigelino aad baan u faraxsanahay qaar ka mida dhallinyarada iyagu ka soo qayb galay bandhigga buugta ee buurama oo ku soo bandhigay buugaag ay ku qoreen afka soomaaliga ayaan wax ka weydiiyey buugta ay qoreen iyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin buugtaasi magacaygu waa suude cabdikariin iimaan waxaan qoray buug caafimaadka ku saabsan oon afka soomaaliga ku qoray waxaana la dhaahaa nafaqee naftaada naftu waa ammaane buuggan waxaa igu dhaliyey inaan qoro eenay hooyaday sababtoo ah hooyo eenay maalin kasta waxay la iman jirtay geed ama dhir ay muxuuha xanuunada ayada haya ay bal iskaga daaweyso marka waxaan is yidhi maad baxsi ka samaysid baaritaan ha ama research ka samaysid dhirahan ay cunayso aad muxuuha bal nafteeda wax ugu jira iyo waxa muxuuha faa'iide ay leeyihiin iyo waxa khasaare leeyihiinba aanu wax badan baan ogaaday markaas wixii aanay muxuuha wax laga yidhi oo dhan research lagu sameeyey xataa aday english yihiin waan turjumay saa darteed baan buugga u qoray waxaana igu kaliftay inaan muxuuha qoro hooyadii macaan
maanta waxaan kasoo qayb galay bandhigga buugaagta boorama oo sanadkii labaad ah buuggayga aan kala qayb qaatay barnaamijka kala qayb qaatay waa tus oo tusaale noqo buuggaasoo ka hadlaya saddex qaybo iskugu jira dhiirigelin talooyin iyo tusaale oo dad maanta dunida ka muuqdo oo hadafkooga gaadhay uu ku tilmaamayo markaas saddexdaasu ka hadlaya magaca buugga sidaan soo sheegay waa tus oo tusaale noqo qodobo badan oo qofka dhanan badan uu kala talinayana way ku jiraan magacaygu waa cabdisaaq sandheere waxaan ahay arday qoraa iyo turjumaa waxaan ku noolahay magaalada boorama buugga saddexaad sanadkan bishan haddaan ku jirna disembar soo saaray waxaa la yidhaahdaa sooyaalkii asxaabtii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam waxaan ka soo turjumay kitaabka caankaa ee la yidhaahdo suwaru min xayaati asxaaba milicsiga ama muuqaal ka mida asxaabtii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam iyo qaabka ay u noolaayeen buuggaasi waa bishan disembar daabacay boorama buug feerna aan kaga qaybgelayo waa buugga u dambeeyey sababta igu kaliftan waxa weeye buuggaasi inta badan xaafadaheenna iyo masaajidda iyo meel kasta waa lagu akhristaa waana buug caana oo la jecel yahay haashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii yahay jacaylka wada hayso waxaa si wada jira ugu luuqaynaya xaliimaha khaliif magool iyo axmed cali cigaal
anigu haboonayn haasawa maaye haigu oranin ereyga aanigu haboonayn hasawa maahe waxaan ahay halyeygii hambaalyada kalgacalkiyo ubax kugu hareeye habisi maeba waxaan ahay halyeygii hambaalyada kalgacalkiyo ubax kugu hareeye habisi maeba helanida xiisaha hay caashaqeenni aan wada hirgeline oo jacaylka ilaho helanida xiisaha hay caashaqeenni aan wada hirgeline oo jacaylka ilaho
waxaanahay haweenkaad hanyaarida ku sheegte cabal ma tambaysane ka hulen maceba waxaanahay haweenkaad hanyaarida ku sheegte cabal ma tambaysane ka hulen maceba hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadi aad ku sii hungowdide ay jacaylka wada hayso hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadi aad ku sii hungowdide hay jacaylka wada hayso
adigo halaaweg ilbaan u baahnimirto bislaatiyo adigo halaaweg ilbaan u baahni baryahan bahurintiyo haween adiga mooye waanu kala huleele abisi maeba garyahan bahurintiyo haween adiga mooye waanu kala huleele abisi maeba helanida xiisaha ay caashaqeenni aan wada hirgeline oo jacaylka ilaho
hay jacaylka wada hayso iyo codadka labada fanaan allah u naxariista xaliima khaliif magool iyo axmed cali cigaal ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa idinla socodsiinayey cabdulqaadir maxamed samakaabi iyo caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo